halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeysaneysaan magaalooyinka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa xad bisha sebteembar waa laba sanadka idaacadda saaka ee caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socoteynaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan farxadeennoota runaantii anigoo ku hadlaya codka dhallinyarada gobolka banaadir in xaruntii dhallinyarada oo runaantii muddo laba sanaha soo jiitamaysa in maanta la dhagax dhigo dhallinyarada soomaaliyeedna ay wax badan ka faa'iidi doonaan oo taas ay kow ka tahay in dhallinyarada ay horta helaan xarun ay iskugu imaadaan ee afkaartooda kala duwan ay ku soo bandhigtaan waa guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makaraan oo ka warramaya maamulka gobolka banaadir oo dhagax dhigay dhismaha xarun cusub oo u gaar ah dhallinyarada warbixin ayaannu idinka haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan miino lagu xidhay gaariga guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose qodobadaas iyo kuwo kale ayaad idiin haysa marka hose dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
wararka ka imaanaya waddanka afghanistan ayaa sheegaya in kooxda isis ay cadaadis badani kala kulantay howlgallada ay wadajirka u fulinayaan ciidamada maraykanka iyo afghanistan oo isgarabsanaya genaraal john nicholson oo ah taliyaha xilka ka degay ee hogaaminaya ciidamada isku dhafka ee maraykanka iyo afghanistan ayaa sheegay in awoodda isis ee gudaha afghanistan ay sii yaraanayso genaraal john waxa uu xilka ku wareejin doona genaraal hawson miller oo hogaamin doona howlaha la dagaalanka argagixisada ee dalka afghanistan khubrada ku xeeldheer arrimaha argagixisada ayaa sheegaya in tirada maleeshiyaadka isis ee ku sugan afghanistan lagu qiyaasi karayo kun xubnood arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo bishii hore laba boqol iyo konton xubnood oo ka mid ah maleeshiyaadka isis ay isku dhiibeen gobolka jawazan ee waddanka afghanistan
wararka ka imana dalka maraykankana shantii maalmood ee barooqdiyada ahayd ee loogu talagalay senator john mccain ayaa lasoo gabagabeynaya maanta axada iyadoo lagu wado in isla maanta lagu aasi doono xarunta uu kusoo qalinjabiyey ee akaadimiyadda ciidamada badda ee maraykanka ee ku taala magaalada annabolis ee xarunta gobolka maryland john mccain ayaa lagu garab aasi doonaa saaxiibkiisii ay nolosha inteeda badan soo wada qaateen islamarkaana ay kasoo wada qalin jabiyeen isla akaadimiyadda ciidamada badda admiraal jack larson oo geeriyooday sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa dhaawacmay kadib markii miino ay qaraxday kaasoo lagu xiray gaariga guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle shalay lama garanayo ilaayo hadda cidda weerarkaasi samaysay ama miinadaasi xirtay iyo cid sheegatay mas-uuliyaddooda ayaana jirin waxaase arrimahaasi ay zaare cabdiaxmed ka wareysatay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle oo ugu horeyn ka warramay sida ay wax u dhaceen
walaashi zahra aniga waxaa shaqo gobolka ugu maqnaa waqti muddo maalmihii lasoo dhaafay ah marka shir howleed baa muqdisho maaragtay maaragtay maamulka ku saabsan uu aaday marka maanta anooshi meeshii shirkiyaa gaarigeygii ku tagay markii gaarigii yarkii waday baa maaragtay meel yar la aaday halkaasu maaragtay alaab inta u gaday waa geenaa yiri marka ciidankan alay ugu hareen markaasaa waxaa dhacday yarkii intii yareeda guriga ku jiray baa gaarigii loogu xiray miina loogu xiray marka horeba in nala daba taagmaayo oo nala daba socday unbay muujinaysaa marka yarkii markuu imaaday gaarigu iska jiki maayey marka waa ogaaday in gaarigu wax kusoo siyaadiy inuu meel wax kaga xiran yihiin ciidanku yuu u yeertay annagana waana soo ogeysiiyey isla ciidanka ku xoojiyay ciidankii markii meeshii goobta xireen oo la sugaayo farsama yaqaanadii oo maaragtay baashi ka furi lahaa gaariga waa maaragtay nadii la qarxiyey alxamdulilah laba wiil oo ama laba askari baa wax ku gaareen oo dhaawac yar oo fudfud waxaan qarifa yar beel yar wax yar sigar gaareen maxaa la yihahdaa dadka shacabna wax kuma gaarin darawalkana ilahay wax kuma gaarsiin Waa annagana ilahay wax gartay.
naguma gaarsiin marka yarka aad sheegaysa iyo labada wiiloo kalete wax ku gaareen ma dhallinyaradii kula socotay oo hadday noqoto darawallada amaba staafkaaga gaarkay ahaayeen labo ka mid ah eh, ciidankii oo amniga oo xaafadaasi joogay dharkilinay joogay baa maaragtay eh, ku dhaawacmay oo meeshii xiray oo ciidankii meeshii amnigeeda sugayay yarka marka hore ciidanka agteeda buu kaga tegay ciidanka oo securitka ahaa aniga baa meel shirka maaragtay u jiray meeshii shirka u joogay baa ciidankii ila joogeen marka oo ii- maaragtay meeshaasay joogeen wiilka keligiis buu baxay oo alaab buu meel ka qaaday oo meel xaafad buu geynayay alaabtaas markuu xaafadii geeyey in yar buu xaafadii malaha ku mashquulay marka markuu soo baxayna gaarigii gaawaaba laga shaqaystayba marka asna isla markii wuu dareeyey wuu arkay ciidankii u yeertay ciidankii xaafadda markay u yimaadeen oo kii booliska guud oo la sugaayo oo maaragtay aqoonta u lahaa bahashaasi kafurida kafur furfuritaankeeda baa maaragtay ay soo socdaan baa gaarigu maaragtay qarxay oo qarxii dhacay
waa gartay waa yahay marka een yaa loo malaynayaa inay kugu xireen ilaa iyo hadda kaamirooyin meesha ma ku xirnaayeen cid la arka ma jirtaa ama loo qabta xataa Eh, zahroy baarista waa ay socotaa kolley meeshu hadday kaamirooyin ku xirnaayeen iyo hadday wax duubeen iyo haddii dad kala tuhun jiraba intaba baaris baa socota marka baarista natiijadeeda maaragtay ka warsuganaa marka oo macnaha in anagoo dad oo macnaha dembi gelina aan dembiye ku sheegno amba kale tuhun gelino oo dadkii dembiga galana aanan tuhun iyo dembi midna lagu sheegina xoor waxay nagu noqonaysaa gardare nagu noqonaysaa marka baaritaankay socda unbaa ka warsuganaa hadduu ilah raalli ka noqdo falalka noocaana saraakiil kala duwan oo dowladda ayaa loo isticmaalay qaar way ku geeriyoodeen een dad shacaba sidoo kaleeto marka adiga aad aragtay baabuurkaaga inuu qarxay xataa dhaawac ay ku gaareen dhowr qofoo ka ag dhowaa maxaad dareentay cabsi intee leeg iyo qalqal ayay arrintan kugu tahay zahrow iyo annaga markaa muqdisho joogno waxayna lamid tahay dad oo maaragtay meel amni ah joogo oo wax dhib ah inuu ka jiro muqdisho ma u dareeno markii loo fiiriyo meesha aan ka shaqeyno oo khatarta iyo hadda marka muqdisho oo kale tusaale aan usoo qaadano laba degmo oo ma jirto wax yaroo five kilometer xataa udhexeeya dhul udhexeeya ma jirto ma- degmo to degmo waa aragtay jidcadda iyo laamiya udhexeeya anaga waxaan ka shaqeynaa eh, degmooyin qaarkood boqol kilometer udhexeeyso qaar toddobaatan kilometer udhexeeyso qaar ka ugu yar oo kilometerska udhexeeyo ay lixdan iyo toddobaatan yihiin marka shabeellada hoose waa qiyaasi kartaa inta haa shabeellaha hoose gobolka aan aniga hadda maaragtay joogo aan ka shaqeeyo marka inta duurkaas baa marnaayo miinooyinku ay ka xoogan yihiin kuwaan oo gaari yaro maaragta gaariga miinooyinka xaggaas isu dhigo waxaa weeye maaragtay waa jirgaano weeye marka ugu yartaa ama kalhaamo waaweyn baa maaragtay laamiyadu waa dhamaadeen waa ka warheysaa dalkii dal burbur kasoo qabanayo waa weli maysan helin fursado laamiya lagu dhiso Eh, maaragtay gobolkii marka eh, waa isku jaay un cara un weeye ciidaas unbaa inta la faadfaada haddana waxna loo gelisaa marka dadka mas-uuliyiinta wax ku gaaraan qaarkood gawaaridooda waxaaba birahood xataa lama arko marka waxaan wax hadda weyn uma dareeno kulley mar kastaba meel wax ka dhaceen ama qof gaarigiisii ku sigtay oo toban daqiiqa ka maqnaa oo inuu qarxa la sheego macnaha aad ba u dareemi kartaa waxa uu dareemayo waa mar kastaba qofku wuxuu dareemayaa xaalad maaragtay aan wanaagsanayn oo maaragtay uu dareemayaa laakiinse mar kastaba waxaa xaalad adag baan anagu ku shaqayn jirnay haddana ku shaqeynaa horena maaragtay ugu- loogu soo shaqeynayay marka marxalad kastoo aan la kulanno waa marxalad aan u diyaar garownay xataa inaa nafteena ku weyn haddii gaarto waa marxalad anagu aan maaragtay eh, maaragtay eh, aan maaragtay ognahay inay wax dhici kara yihiin aan ognahay waaye oo aan ka laba labeynin inaan bulshadaas u shaqeyno oo maaragtay marxalad inta hadda aan taagana Waa gartay.
marxalad kasii fiican aan gaarsiino
kaasi waxa uu ahaa cabdifitaax xaaji cabdulle oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose oo gaarigiisa ay miino la qaraxday laba askari ayaana halkaa ku dhaawacantay shalay wuxuu u waramayey wariyaha v o a zaare cabdi axmed
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a maamulka gobolka banaadir ayaa waxa ay dhagax dhigeen dhismaha xarun u gaar ah dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka banaadir xaruntaasi oo la sheegay in dhallinyarada lagu bari doono xirfado ay ku shaqaystaan sidoo kalena ay ku soo bandhigaan fikradahooda dhinaca kale saraakiil ka tirsan qaybta taakuleynta ciidamada militariga ee dowladda talyaaniga ayaa ballan qaaday in ay gacan ka geysanayaan horumarinta wax soo saarka beeraha soomaaliya iyo dib u dhiska xaruntii ay ku shaqan jirtay wasaaradda beeraha kadib kulan ay la qaateen mas-uuliyiinta wasaaradaasi warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
maamulka gobolka banaadir ayaa markii ugu horreysay tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya waxa ay dhagax dhigeen dhismo xarun loogu talagalay inay ku kulmaan dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka banaadir xaruntan ayaa ujeeddada loo yegleelayo waxaa ugu weyn inay noqoto goob ay dhallinyaradu ku kulmaan islamarkaana ay isku dhaafsadaan aaraadooda iyadoo sidoo kalena la tilmaamay in xaruntan dhallinyarada loogu samayn doono xirfado gaar ah oo ay noloshooda ku maareeyaan gudoomiyaha dhallinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makaraan oo madasha ka hadlay ayaa soo dhoweeyey xaruntan cusub ee loo hirgelinayo dhalinta soomaaliyeed waxaana uu xusay inay kaalin wax ku oola ka qaadanayso horumarka dalka maanu gudoomiye maanta farxadeennota runaantii anigoo ku hadlaya codka dhallinyarada gobolka banaadir in xaruntii dhallinyarada oo runaantii muddo laba sanaha soo jiitamaysa in maanta la dhagax dhigo dhallinyarada soomaaliyeedna ay wax badan ka faa'iidi doonaan oo taas ay kow ka tahay in dhallinyarada ay horta helaan xarun ay iskugu imaadaan ee afkaartooda kala duwan ay kusoo bandhigtaan haddii ay naqaleed in kulamo loo sameeyo tartamo fanka iyo sugaanta iyo tartamaga sboortiska maadaama oo maamulka gobolka banaadir runaantii ahmiyadda koowaad uu siiyey dhallinyarada aan maanta runaantii aan dhihi karno maamulkan waa u mahad celiheena maadaama oo xaruntii dhallinyarada oo muddo runaantii aan sugayna in yani dhismaheeda iyo hoosheeda oo bilaawdo maanta inay hergasho farxad ayaa noo tahay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir xuseen maxamed nuur ayaa sheegay in xaruntan dhallinyarada ay ku baran doonaan xirfado ay ka mid yihiin farsamada gacanta iyo qaabkii ay u maareyn lahaayeen ganacsiyada yaryarka ah xaruntaanu kale waxay ka shaqayn doontaa isku xirka dhallinyarada iyo horumarka dhallinyarada gobolka banaadir oo runtii ay ku baran doonaan waxyaaba fara badan oo kala duwan ha noqoto iskiilka farsamada ha noqoto inay bartaan sida loo maamulo ganacsiga yararka ah iyo xirfadaha kala duwan oo dhammaan ay u baahan yihiin dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho runtii populationka soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa majority-us inay yihiin dhallinyaro taas ayaa waxay keentay in gobolka banaadir uu mudnaanta koowaad siiyo in la horumariyo dhallinyarada ku nool caasimada soomaaliya ee muqdisho oo runtii aan aaminsannahay inay qaybay ka noqon doonaan horumarka dalka waxaan u baahanaa wax kale maaha waa in dhallinyarada ku nool magaaladan ee soo qaali jebiyey iyo kuwa iskuullada ka soo baxaba inay helaan skiil wax farsamo gacanta ay ku shaqaystaan haddii aan taasi la helinna waa adkaa doontaa in dalkan horumaro maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dadaal dheeri ah gelinayay arrimaha dhallinyarada iyo sida ugu habboon ee da'yarta soomaaliyeed shaqo abuur loogu samayn lahaa waxaana dhismaha xaruntani ay daba joogtaa amarkii ka soo baxay ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee ku aadanaa in maamulka gobolka banaadir ay shaqaaleeyaan ilaa kun dhallinyaro ah si loo yareeyo shaqola'aanta daashatay dhalinta dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kulan la qaatay saraakiil sare oo ka socotay qaybta taakulaynta ciidamada milatariga dowladda talyaaniga waxaana ay labada dhinac ka wada hadleen arrimo ku saabsan sidii dowladda talyaanigu ay uga qayb qaadan lahayd horumarinta wax soo saarka beeraha soomaaliya iyo qaabkii ay gacan uga geysan lahaayeen dhismaha xarunta wasaaradda beeraha oo iminka gacanta lagu hayo waxaana markii uu kulankani soo gabagaboobay saxaafadda la hadlay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha axmed cilmi waasuge kulankaas muhiimadiisana wuxuu ahaa wada shaqayntii in la sii xoojiyo ciidamada talyaaniga muddaday joogeen wasaaradda beeraha waxay lalahaayeen cilaaqaad fiican iyo xiriir dhow waxay naga caawin jireen dhanka tababarada beeraleyda yaryar ayagoo naga caawiyey inaan gaarsiino aqoonta beeraha beeraleyda yaryar waxaana ugu dambeysay dii oo aan ka fulinay degmada balcad waxaa ka faa'iidaystay afartan beeraley ayadoo loo qeybiyey qalab kala duwan ee beeraha ee qalabka yaryar ee wax ku soo saartaan beeraha kulamadaasoo daba joogay waxaan ka wada hadalnay waxaan u sheegnay in wasaaradda beeraha u baahan tahay dayactir dhanka xafiisyada xafiisyada hadda aan deganaha oo aad ugu yaryihiin wasaaraddii horena wasaarad aad u ballaaran ee tahay wasaaradda dhismaha ugu weyn waxaa naga caawinayo african development bank waxaana codsanay marka dhismooyinka yaryar ee wasaaradda dhismo ka mid ah inay naga caawiyaan waxayna ballan qaadeen in dayactirka iyo wixii ku baxay ay bixi doonaan ilaa hal dhismo oo gaarayo siddeed iyo toban xafiis taasna aadaan ugu mahad celinay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aroor walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aduuliya naga dhegeysanaysaan waa v o sweden waxaa ka socda doorashooyinka guud ee waddankaasi waxaana muslimiinta iyo ajaanibka ku dhaqan dalkaasi ay ka walacsan yihiin inay soo baxaan xisbiyada galabka midig ee naceb soo galootiga arrimahaasi ayaan ka wareystay maxamed yuusuf cismaan oo ah suxufi degan waddanka sweden bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay wadankan sweden waxaa guud ahaantiisa toddobaadyadii u dambeeyey ka socday olole xoog leh oo ay ugu diyaar garoobayaan doorashooyin ka dhacaya ama furmay aftidooda oo ay ku eg tahay sagaalka bisha sebtember doorashooyinkaas oo isugu jira noocyo kala duwan sida haddii aan lahayd doorashada baarlamaanka ama midda degmooyinka ama midda gobolada iyo midda midooda yurub runtii waana xiise gaaraya sanadkan leedahay maxaa yeelay waxaa jira olole xisbiyadii iska daba dhow oo runtii aada moodo inay maxaa la yidhaahdaa aftida hore oo horodhaca afti hore oo la sameeyey ayaa muujinaysa in maxaa la yidhaahdaa xisbi kasta uxusul duubayo sidii asaga uu ku hanan lahaa islamarkaana ay aada moodo inaysan wax aada u sarreeya ama number aada u sarreeya aysan kala dheereen biyada waa tahay markaad fiirisid doorashooyinkan dhacaya maxaa si gaar ah dhinaca soomaalida degan waddanka sweden ay isha ugu hayaan ama waxyaabaha doorashooyinkani ay uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee soomaalida maxaa la odhan karaa runtii markii loo fiirsho waxaa jira musharaxiin fara badan oo soomaaliyeed oo ama soomaali asalkeedu yahay oo degan dalkan sweden islamarkaasna ku kala jira xisbiyo kala duwan una tartamaya kuraas kala duwan iyadoo ololaha qaarkood aad ka laga dareemi kara magaalooyinka wadankan qaarkood in musharaxiintii ay la shiraayaan ummadii soomaaliyeed ee degeneyd maxaa la yidhaha guud ahaan dalkan islamarkaasna inay soo diyaarsadeen boorar ama sloogano ay ku qoran yihiin afkii soomaaliga xiise gaari runtii leedahay markii loo fiirsho soomaalida tartamaysa sanadihii hore iyo sanadkan markii isbarbardhig lagu sameeyo waxaana jira xisbiyo kala duwan oo kala afkaaro ah oo musharaxiin soomaaliyeed oo u kala tartamaya iyagoo la kala shiraayana maxaa la yidhahdaa dadkii ay codka ay ka rabeen soona bandhigaya waxa ay u qaban doonaan markii ay tagaan meesha ay u ordayaan ka waran bal xisbiyada tartamaya waxaa jirtay wararka qaar aynu helayno in xisbiyada qaar ee dadka soo galootiga nacab iyaguna ay si aada u ololeynayeen baqdin intee leeg ayay dadku ka qabaan gaar ahaan dadka soo galootiga soomaalida ay ka midka yihiin in xisbiyadaasi ay kusoo baxaan runtii markii si loo fiirsho waxaa jira xisbiyo ama waxaa jira laba xisbi ama midigta ama bidixda lakala yidhaahdo iyo xisbi gaar u taagan oo isaga maxaa la yidhahdaa aan ku fikir ahayn ama aan ku alyansi wax la yidhahda ama aan midow la ahayn xisbiyada kale ee ama bidixda ama midigta ah xisbigaas dadku dad badan oo waxaa jira ajaanib ah oo il gaara ku fiirsha ama cabsi gaara ka qaba dadka soomaaliyeedna runtii maxaa la yidhaha ee degan waddankan cabsi gaara oo hadda ayaga u gaara ma jiraan laakiin waa xisbiga soo labeeya la dhihi karaa markii loo fiirshay maxaa la yidhahdaa horudhac ama tirkoob horudhaca oo codaynta dadka codayn lahaa ama ciddi ay u codayn lahaayeen oo la fiirshay xisbigaasay dadku badanaa ka kasii baqaan oo maxaa yeelay aada uga aad adag waxaa loo yaqaano wadaniyadda ama u ololeynaya in xataa sweden ka baxdo midooda yurub iyo in dabcan dadka soo galootiga ah aysan ama qaxootiga aada aysan ugu ugu sii dhundaloolin marka waxaad moodaa in uu xisbigaas uu noqon rababa xisbiga labaad ee haddii wadankan maanta codeynta la sameyn lahaa ama ku guuleysan lahaa xisbiga labaad inuu noqdo ama runtii kaalimo badan soo geli lahaa marka xusulduub badanna waa jiraa xisbiga hadda talada haya oo runtii iyo dadaalo fara badan oo ay sameynayaan inay mar kale kusoo noqdaan dowladda ra-iisul wasaare stephen loven iyo iyo xisbigiisa oo runtii taageero badan iyaguna ku leh guud ahaan dalka iyo guud ahaan dadka asalkooda ajaanibta ahaa ee ku dhaqan dalkan waxyaabaha xisbigaasi dadka soo galootiga nacab uu ku doodayo oo ku ololeynayo maxaa ka mid ah marka laga soo tago inay yurub midooda yurub ka baxaan waxyaabo kale oo si gaar ah soogalootiga u taabanaya oo ay ku ololeeyeen miyaa jira marka loo fiirsho hadaladii horudhaca ahaa ama doodihii musharaxiinta xisbiyada ee dhowaantan warbaahinta dalkan ay qabatay markii loo fiirsho waxaa ku jiray maxaa la yihahda xisbigaas in uu ku ololeynayo in ay sweden aysan u baahnayn waxa loogu yeero qaxooti dambe ama dad dambe oo soogalooti ah islamarkaasna ay qaaday numberkii loogu talagalay ama numberkii sweden ay u baahneyd ka badan in dad ah ay qaabishay islamarkaasna ay aysan xisbigaas ku tala jirin inay sameeyaan maxaa la yidhi ama ay aqbasho sweden ama ay qaadato dad cusub oo soogalooti ah iyo in ay ku fekerayaan in ay xabsiyo ka kareeyaan ka kareystaan meel ka baxsan dalkan si loogu hayo dadka dembiyada ka gala wadankan ama asalkooda ajaanibta tahay ama soogalotiga ah ama maxaa la yidhaha dembiyada culus dalkan ka gala in la sameeyo xabsiyo ka baxsan guud ahaan sweden laga kareeya wadamada kale si halkaas ay sweden ugu ugu xirto dadka dalkan dembiyada ka gala iyo hadallo noocaasoo runtii aada moodo inay dad badan ka shaki weyn ka muujiyeen dad badan oo markii loo loo la weydiiyey aftidooda iyo cidday u codeyn lahaayeenna runtii sheegay waa jiraan xisbiyadaas inay inay inay inay ka mid inay u codeyn lahayen laakiin ma jiraan soomaali ama dad kale oo oo ajnabi ah oo badan oo runtii xisbiyadaas aan hadda soo sheegnay ka mid ah ama musharaxiintooda u taagan ka mid ah ma jiraan ilaa iyo hadda inta aan ka warqabno
maxamed yuusuf cismaan oo ah suxuufi degan dalka sweden ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka aan ku wareysanay wadankaasi isagoo joogaa kana hadlayay doorashooyinka dalka sweden ka dhacaya halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a
degeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawataan wararkii u dambeeyey ciyaaraha waxaa nala socodsiinayaa jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsan tahay xuseen dalka ingiriiska haddii aynu ka horreyno horyaalka waddankaasi naadiga liverpool ayaa sii wadata guulaheedii waxaana guul muhiim ay ka gaartay naadiga lester oo ay kaga adkatay laba gooli gool sario mane iyo roberto fermino ayaa labada gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee liverpool daqiiqadihii tobanaad iyo shan iyo afartanaad waxaase khazaal uu ahaa ciyaaryahanka goolka madiga u dhaliyay naadiga lester city daqiiqadii lixdan iyo saddexaad sidoo kale brighton and half albion iyo fulham ayaa laba gool iyo laba gool ku kala baxay chelsea waxay laba gool waxba dirtay naadiga a f c barnmouth waxaana labada gool u dhaliyay ciyaaryahanadooda bedro iyo aiden hazard sidoo kale crystal palace ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga southampton laba gool iyo waxba naadiga crystal palace ayaa afka ciidda loo daray everton iyo harrisfield town gool iyo gool ayay ku kala baxeen west ham united iyo wolverhampton gool iyo waxba naadiga west ham ayaa laga wadnoonaaday naadiga manchester city ayaa guul kusoo laabatay waxaana ay laba gool iyo gool ay kaga adkaatay naadiga kubad cagta newcastle united ciyaaryahan starlin ayaa goolka koowaad u dhaliyey ha yeeshee waxaa berberiyey ciyaaryahanka jedlin gool ay si wanaagsan uga soo wada shaqeeyeen ciyaartooyda naadiga newcastle united walker ayaa daqiiqadii labay kontonaad goolka guusha u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee manchester city tababaraha kooxdaasina waxa uu sheegay in uusan kubad wanaagsan rajaynaynin haddii wixii ka dambeeya muhiimaddu ay tahay in naadigiisa ay saddexda dhibcood helaan waxaa jiri doonta in kulamo maanta la dheeli doono waxaana kadif ay la dheeli doonta naadiga arsenal halka burnley manchester united dheeli doona watford iyo tottenham hotspur ayaa dheeli doona sidoo kale horyaalka dalkaasi talyaaniga waxaa dhacay kulmo xiiso badan naadiga kubadda cagta ee inter ayaa guul gaartay markii ugu horreysay saddexdii kulan ugu horreeyey horyaalka waxaana saddex gool waxba ka adkaatay naadiga bolony halka naadiga barma yuventusna oo wada dheelay laba gooli gool naadiga yuventus ay ku wadroonatay mario mazikic iyo ciyaaryahan maturi ayaa labada gool u dheliyay naadiga yuventus cristian ronaldo ayaa weli doonaya in uu ka muuqdo ciyaartooyda goolasha horyaalka zeeriada dalka talyaaniga oo saddexdii kulan oo naadigiisa u dheliyay ilaa haddaan wax goola dhalinin kulamada maanta dhici doona fiorentina udinese kiev iyo emboli caleri waxay u socdaal doonta atlanta spal iyo turin ayaa qodobo lansan lazio viorenti frosenin ayaa dhili doona zamdoria napoli saswal iyo genoa ayaa dhili doona horyaalka dalkaasi spain naadiga salta vigo ayaa guuldaro duligta atletico madrid laba goli waxba ayna kaga wadnootay real madrid iyo laganis afar goli gol naadiga real madrid ayaa ka wadnootay maanta waxaa dhili doonaa naadiga barcelona waxay la dheli doontaa naadiga kubadda cagta ee hoosa halka real batis iyo sevilla ay dheli doonaan levente iyo valenciana waa ay wada dheli doonaan espanyol waxay la dheli doontaa naadiga deportivo alaves waxyaabaha kusoo kordhay dhegeystayaal waan idiisu gudbin doonaa xubinta ciyaarahan halkaas haynuu soo joogto saaka
aada iyo aad ayuu umahadsan yahay jamaal axmed ismaan uo nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad ka dhegeysaneysana waa v o a haatana aynu ku wada socno codka fanaanada xalimo khaliif magool
waa tahay dhegeystayaal heesaasi xaliima khaliif cumar magool ayaa ku luuqeynaysay gunaardayena idaacadda subaxnimo u ahayd waxaa idaacadda idinla socodsiinaya xuseen baraadan anigoo jamaal axmed ismaan dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhammaanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa dhegeysaa boon heesta inta ka harsan daqiiqadaha idaacaddeena
Thank you.